habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo isniin ah bisha februaayona waa saddex labada kun iyo labaatanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaali dot com saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mida ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed oo ku baaqay in wacyigelin deg dega loo sameeyo dadweynaha oo ku saabsan cudurka koronafirus ee ka dilaacay dalka shiinaha dadkeenna inaan wargelinno aanna u sheegno khatarta ay leedahay koronafiruska oo ka dilaacay wuhan magaalada shita jina ku taallo oo ah magaalo magaalooyinka ugu waaweyn oo dalkaas ah iyadoo hadda ay marayso mataqaanaa meel sare ee cudurka faafidiisa iyo dhimashadiisa koronafirus waa cudur oo nuuc hergebeed ah laakiin aad iyo aad u gelayo neef mareennada waxaad sidoo kale maqli doontaan ciyaar lagu maamuusay kobi brine oo ka dhacday magaalada muqdisho sidoo kale waxaanu idiin haynaa xubintii qurbajoogta iyo warar kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
hay-adda xuquuqda aadanaha ee amnesty international ayaa ku baaqday uguna baaqday dowladda kenya inay qabato wasiirka amniga ee jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur islamarkaana ay u gudbiso dowladda soomaaliya si maxkamad loo soo saaro war-saxaafadeed ay soo saartay ayay hay-adda amnesty international ku sheegtay in cabdirashiid janan loo qabtay dembiyo culus koob iyo soddonkii agost ee sanadkii hore loona baahan yahay in cadaaladda la marsiiyo waxay sheegtay amnesty in ay tahay arrin aanan caqligal ahayn in cabdirashiid janan oo lagu tuhunsan yahay mas-uuliyadda dembiyo liddi ku ah sharciyada caalamiga ah iyo kuwa xuquuqda aadanaha uu ka baxsado cadaaladda waxay ugu baaqday dowladda kenya inay qabato si deg deg ahna uga celiso dowladda soomaaliya waxay kaloo ugu baaqday dowladda soomaaliya inay maxkamadayntiisa ka dhigto mid waafaqsan sharciyada caalamiga ah iyadoo aanan dib loo ridin dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inuu cabdirashiid janan ka baxsaday goob lagu hayay siddeed labaatankii janaayo islamarkaana waxa uu koob iyo soddonkii janaayo ka degay magaalada kismaayo isagoo isla maalintaasi diyaarad ku tegay dalka kenya
dagaalo beleed oo maalmo socday ayaa la sheegay inay geysteen khasaare nafeed gobolka jubbada hoose waxaana dagaalada ay ka dhacayeen duleedka galbeed ee iyo deegaanada ku tirsan xeebta ee ka baxsan magaalada kismaayo dagaalkan oo u dhexeeyey laba maleeshiya beeleed oo ku muransan lahaanshaha deegaan ayaa saaka mar kale dib uga qarxay tuulada sanguuni oo lixdan kilomitir dhanka xeebta kaga beegan magaalada kismaayo mas-uuliyiin ka tirsan laamaha ammaanka jubbaland ee magaalada kismaayo ku sugan ayaa v o e da u xaqiijiyey inay heleen xog sheegaysa in khasaaraha dagaalku uu badan yahay dhimashaduna ay saamaysay labada dhinac maleeshiyada beeleedyadan ayaa sidoo kale maalmihii lasoo dhaafay ku dagaalamay tuulooyinka shabeelle dalsan iyo haadweyne isla gobolka jubbada hoose ku yaala
doorashada ugu horeysa ee lagu kala reebaya musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga si loo helo hal musharax oo bisha noofembar xilka madaxtinimada kula tartama madaxweyne trump ayaa caawa ka bilaabmaysa gobolka iowa gobolka iowa oo ku yaala bartamaha mareykanka islamarkaana dadka dega ay intooda badan yihiin caddaan beereley ah ayaa natiijada ka soo baxda ay noqon doontaa mid saadaal wanaagsan ka bixin doonta qofka uu noqon karo musharaxa ugu dambeeya ay xisbiga dimuqraadiga u diri doonaan doorashada madaxtinimada ee sanadka labada kun iyo labaatanka doorashada caawa oo ay ka qaybgalayaan koob iyo toban musharax ayay warbaahinta maraykanka sheegeen inay natiijo isu dhow ka keeni doonaan senatarada kale ah senatarka laga soo doorto gobolka ferman ee sanders iyo madaxweyne ku-xigeenkii horeidhahde bernie sanders iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore joe biden laakiin baaris siyaasadeed ayaa muujinaysa in senator bernie sanders uu ku guuleysan doono doorashada
cod la soo duubay oo la rumaysan yahay inuu ka yimid kooxda alqaacida ee jasiiradda carbeed ayaa axaddii lagu sheegtay mas-uuliyaddii toogashadii bishii disembar ka dhacday saldhigga ciidamada badda ee ku yaala magaalada bensacola ee gobolka florida ee dalka maraykanka hase yeeshee sheegashada ayaan lagu soo darin wax caddaymo ah oo taageeraya weerarkaasi ayaa waxaa lagu dilay saddex qof oo maraykana ka hor intaan la toogan qofkii fuliyey oo ahaa askari u dhashay dalka sacuudiga oo tobabar u joogay dalkan maraykanka ilo wareed ka tirsan dowladda maraykanka ayaa wakaalada wararkii reuters u sheegay in maraykanku aanu rumaysnayn sheegashada kooxda alqaacida ee weerarkaas
halka warkaasi aad kala socoteen waa v o a washington aan ku bilownay ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa ku baaqay in si deg deg ah wacyigelin loogu sameeyo bulshada soomaaliyeed lagana wacyigeliyo cudurka coronavirus dhakhaatiirta ayaa sheegay inay arrintani deg deg ka dhigayso xiriirka ganacsi iyo waxbarasho ee u dhexeeya soomaaliya iyo shiinaha warbixintan muqdisho waxaa kasoo diray xasan kaafi qoyste kulan ay maanta magaalada muqdisho ku yeesheen ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed ayay uga hadleen khatarta cudurka dilaaga ee coronavirus oo dhowaan ka dilaacay magaalada wahaan ee dalka shiinaha iyo sida uu saameynta ugu yeelan karo soomaaliya maadaama xiriiro kala duwan oo dhinaca ganacsiga iyo waxbarashadaba uu kala dhexeeya dalkaasi guddoomiyaha ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed ahna agaasimaha cisbitalka madiina doctor maxamed yuusuf ayaa ugu horreyn ka warbixiyey ujeeddada kulanka ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed ee ku aadan cudurka coronavirus iyo sida loogu baahan yahay in shacabka soomaaliyeed looga wacyigeliyo haddaan nahay ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed waajibkana saaran waxaa waaye in aan dadkeenna wacyigelin aan u samayno iyadoo aan ogsoonnahay wasaaraddeena caafimaadka dadaalkaasitood iyo wacyigelintaasitood inay ku jirto oo ay dalkao dhan ku faafinayso laakiin annaga gaar ahaan waxaa naga saaran waajib oo aan laga tallaabsan karin oo ah dadkeenna inaan wargelinno aanna u sheegno khatarta ay leedahay coronaviruska oo ka dilaacay wuhan magaalada shita china ku taallo oo ah magaalo magaalooyinka ugu waaweyn oo dalkaas ah iyadoo hadda ay marayso mataqaanaa meel sare ee cudurka faafidiisa iyo dhimashadiisa coronavirus waa cudur oo nuuc hergebeed ah laakiin aad iyo aad u gelayo neef mareennada cudurkaasitood waa cudur dilaay ah waaye waa cudur khatar ah daarashadiisana aad iyo aad ay u sahlan tahay sida aan ogsoonnahay china si ba-an aan isugu xirannahay waxaan ugu xirannahay ganacsi nuuc kasta ah in uu nooga yimaado waddanka china ardayo kala duwan inaan waddanka china ay noo joogaan ganacsatadeenna inay sii aadayso china ayna ka imaanayso china waa ogsoonnahay marka waa garan kartiin sida aan ugu nugulnahay cudurkaasito inta china laga soo qaado dalkeenna la soo geliyo doctor maxamed maxamuud fuje oo ka mid a dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada muqdisho ayaa sharaxaad ka bixinaya waxa uu yahay cudurka coronavirus iyo halka asal ahaan uu ka yimid horta cudurkan coronavirus ayaa la yidhaahdaa ama new novel coronavirus coronavirusku waa vayrusyo awalba dhici jiray maalan basaaraskii hore ee ka dhacay china sidaasu ahaa marka midka mers la yidhaahdo oo middle east respiratory syndromeka oo asna sacuudi carabiya laga helay oo geela laga qaado waa la helo asna adduunka ku faafay hadda kuwaasuu ka mid yahay khatarta uu leeyahana waa khatar aad iyo aad u badan sababtoo ah kani waa waa ka khatar badan yahay waa layska qaadsii ogyahay si kuwii hore oo dhan china waa dadaash shaqo fiicanayna qabatay laakiin faraga ka baxa sababto safar wuxuu kusoo aaday waqti oo ciidaahu kusoo aaday ayagu ay xaalaha ay xusaan ka mid ah marka adduunka dhammaa imaanayo chinaiski jiray iyo kuwa iyagu baxayay cudurkii marka hadda dhowr iyo soddon dowladood ayuu ayuu maraya khatarta soomaalidu marka maxay tahay magaalada wuhan ee uu ka dilaacay ee u ah ubucda cudurka uu ka bilowday ah soomaalida soomaali badanaa joogta dhallinyaro jaamacadahaas meeshaa jooga dhigta ayaa jira waddankeennina maantay wasaaradda caafimaadka waa dadaashay guddiyay samaysay haddana hadda dhulku waa dhul iska weynka ka batay oo wixii badan lama wada qaban karo waana cudur hawada qufaca iyo hindhisadii lagu kala qaadi karo taabashadana waa lagu kala qaadi karaa marka khatartiisu waa badanta soomaaliduna cudurka wuxuu ku bilowdaa sidii hargab soomaaliduna hargabka cudurba uma taqaanaba kuwa difaacoodu yaryahay ama kansar ha qabeen wax kalaa qabeen surku ka jebinaya waa ebro ka dhigaya doctor fuji ayaa dhanka kala tilmaamay baaxadda cudurka iyo qaabka ugu habboon ee loola dhaqmi karo dadka soomaaliyeed ee ka imanaya dalka shiinaha china hadda waxaa kaaga cad waxaa weeye magaaladaas wuhan maanta waxaa laisku dayhayaa in ay toddoba beri ku dhisaan isbitaal kun qof qaadi kara hadda anigu kabasitigaas mabalihinba ilaahayna nooma keeno iyo anaguna hargabka u aqoon marka horeba aanan difaaca hargabka sidii layskaga difaaca aanan aqoon respiratory etiquette sida marka qofku qufcayo afka daboolan mahayo marka waa dhibbay badanay nagu tahay marka khatar badana halkaas nooga imaan kara adduunka maantay airborada waa la taagan yahay oo termometer ay dadku haystaanoo ay qofka ku qaad waa in la buro xataa termometerkaas sida loo qaadayo taas waa mid soomaalida marka ka imaanaysa china intay leeyihiin allaa og cudurka marka markii dadka china ka yimid ama ama waqti huuriska ha ku jiro ama inay qabaan si loo ogaado waa in dadkaas meel quarantine la gelsho oo lagu hayo afar iyo toban beri ka badan intii marka calaamad yeelata markaas daawadii waxay u baahan yihiin la siiyo intii kale afar iyo toban beri markay dhammaystaan dadka lagu sii daayo taas waa qodob oo qodobkaas waa qodobka marka kaadirinta caafimaadka ee arintaas mas-uulka ka ah laga rabo qaybta kaloo jirtaa waxa weeye war adiga qoyskaaga qof ka midihi oo jina ka yimid hadduu jiro fadlan waxaa la rabaa qofkaasi inuu dadka uusan dhexgelin afar iyo tobankaas beri gurigiisa dhexdiisa iyo qolkiisa dhexdiisa ayuu qofkaas isku karantiili karaa dhakhaatiirta ka hadashay waxyeelada cudurka coronavirus ee ku dhaca dhuulmareenka ayaa waxaa ka mid a madaxa kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda soomaaliya doctor yaasiin axmed nuur oo sheegay in cudurkani uu bini aadamka uga yimaado dhinaca xayawaanada horta coronaviruska ma aha virus cusuba hadda noo yimid ma aha coronaviruska wuu jiri jiray shimbiraha waa ku dhacaa digaaga waa ku dhacaa biniaadanka kuwaas uga yimaadaa ama xayawaan uga yimaadaa coronavirus waxaa lagu yaqaanaa in uu cudur aad u sahlan oo influensadoo kale ah oo weliba ka qafiifsan oo laba maalmood iyo qofka haya inuu ahaa laakiin haddana maadaama xayawaankii iyo dadkii ay aada iskugu soo dhawaayeen marmar waxaa dhacaya wax la yihaaha mutation wuu bedelmi karaa marka markuu saas u gadoomo oo bini aadanka ay iskugu yimaadaan maxaa la yihaahaa kii kasoo tegay xayawaanka duula kasoo tegay iyo bini aadanka ay iskugu yimaadaan waxaa imaan kara wax mutation wuxuuna ka dhib badan karaa kii hore calaamadihiisa ay ku xoog badan karaan laakiin ma aha wax cusub oo hadda yimid ee wax oo isbedelay waayo sida loo yiraaho hirgabka shimbiraha ku dhaca beer flu oo haatanba nafteeda hadda jaanaha isaga naftiisa hadda ka bilowday marka virusyada waa wax noocaas oo kale ah waa kuwa ugu sahlan qaab dhismeedkooda haddana kuwa mutationkooda aad u badan yahay waa inay isrogaan aad u badan yihiin haliis xoog leh markaasi kale ay yeelanayaan waa virus cusuba markaasi dadka soo galay oo calaamadihiisa inta hore ay ka kulul yihiin qandhadu ay ka badan tahay uu keenayo pneumonia keenayo antibioticana aysan waxba aysan ka diraynin inkastoo haadar haatana leeyahay daawooyinka h i v-ga iyo lagu daaweeyo haddad inta lagu daaweeyo ay ka haysteen vietnam iyo americaba wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda soomaaliya ayaa dhowaan magacowday guddi ka howlgala meelaha dalka laga soo galo sida garoomada diyaaradaha iyo dekadaha si looga feejignaado halista cudurka loolana socdo xaaladda ay ku sugan yihiin soomaalida ka imanaysa dalka shiinaha cudurka coronavirus oo dhowaan ka dilaacay dalka shiinaha ayaa caalamka ku haya culays iyo halis caafimaad oo aad u ba-an waxaana ilaa iminka u geeriyooday tiro dad ah iyadoo kuwo kalena ay la ildaran yihiin xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
maxkamadda sare ee dalkan maraykanka ayaa toddobaadkii hore ogolaatay sharci cusub oo deganaanshaha waddanka ama sharciga green kaarka loo yaqaano u diidaya soogalootiga dadka soogalotiga ee ku tiirsan gunnooyinka iyo cuntooyinka ay dowladdu bixiso faahfaahinta arrintan ayaa cabdixakiin maxamuud shirwac waxa uu ka waraystay garyaqaan amiin haaruun oo ku sugan gobolka minnesota go-aankani wuxuu yahay go-aan maxkamadda dastuuriga ah ama maxkamadda sare ee dalka maraykanku ay ku ayiday go-aan ay xukuumadda madaxweyne donald trump ay horey u qaadatay kaasoo ahaa in dadka doonaya in ay qaataan sharciga deganaanshaha rasmiga ah ee dalkan maraykanka loogu diidi karo haddii loo arko inay yihiin dad ku noqonaya dowladda iyo nida dowladda ku noqonaya culays oo macnaheedu yahay in ay ka qaadan doon ka qaataan ama loo fasirin karo in ay u baahan doonaan inay ka qaataan dowladda caawinaad sida cayrta waxa loo yaqaano kale waaye caawimaad marka laleeyahy dabcan waa wax guud oo caama maxaa ka mid a waxyaabaha haddii ay qaataan ay saameyntani ku imanayso waxyaalo badan ayay soo dhigeen xukuumaddu markay go-aanka soo saaraysay sanadkii hadda tegay dhexdiisii waxaa ka mid a in qofka la siiyo lacag cadaan oo kale in qoyska ama qofka lagu taakuleeyo raashin oo kale in guriga laga bixiyo caafimaadka in laga bixiyo waxyaalo noocaas ayay soo taxeen dadka waxaa jira iyaguna maaragtay la siiyo dadka maaragtay naafada oo kale taageero la siiyo ayaa jirta taasna way kusoo dareen marka qofkii ay u arkaan in uu dowladda uga baahan doono caawinaad ayaa maaragtay ay xukuumaddu go-aansatay in ay ugu diidi karto taas daraaddeed in uu qaato viisaha waddanka lagu imaanayo ama sharciga degenaanshaha rasmiga ah waan gartay waynu geli doonaa dabcan si uu saameynaya laakiin haddaynu eegno xeerka qodoba wuxuu tilmaamayaa dabcan ama wuxuu soo qaadanayaa erey ah wax la yidhaha public charge ma intii hore imanka qodobadan aad soo tilmaantay ay ka mid yihiin caawimada lacagta iyo guryaha iyo caafimaadka iyo mise wax zaayida uu ballaariyo ku daray baa jirta sharcigan horta waa sharci muddo dheer soo jiray waaye boqol sano ka badan ayuu sharcigani soo jiray hase yeeshee hadda waxa uu kaga duwan yahay xukuumaddani way sii ballaaritay way sii qeexday waxa ay uga gol leedahay horaantii waxaa jiri jirtay dadku markii ay waddanka maraykanka imaanayaan oo kale ee qofka qofka faamilkiisa ama qoyskiisa u dacwoonayo in la dhihi jiray mataqaana waa inaa adigu aad qofkaas dhaqaale ahaan aad masruufi karta aad mas-uul ka noqon kartaa haddii aad u qofka keenaysid laakiin dadkii danyartahaa oo kale markii la arko inaysan haysanin waxaa loo ogolaan jiray in ay qof kale oo damiin ka noqda keensadaan oo inkan fiican sameeya laakiin hadda kani wuxuu leeyahay in qofka gebi ahaanba loogu diidi karo haddii loo arko in qofkan qofka keenayaayey ama qofkan qofka maaragtay dartiisu sharci ku qaadanayo in uusan ku filaan karayn ay muuqato sababtoo ah isagii baa wuxuu qaatay ugu yaraan laba iyo tobankii bilood ee lasoo dhaafay ama soddon iyo lixdii bilood ee ugu dambeysay laba iyo toban bilood kamid ka mid ah ayuu caawinaad dowladda soo weydiistay saa daraadeed waa loogu diidi karaa oo isagoo loo ogolaan inuu damiin keensado waaye sidaynu ka warqabno waxaa jira soomaali badan oo qaxoontinimo ku yimi waddanka maraykanka islamarkaana de iyagoon luqadii garanayn shaqa diyaar u ahayn dad badana ka soo horeynin halkan yimi oo la tilmaamay inay ku tiirsanaayeen muddo caawimada dowladda kuwaasoo kale iyaga saameyn ma ku yeelanayaa soomaalida si gaara markii hore waxoogaa shaki ayaa jiray markuu amarku soo baxay in maaragtay uu dadkao dhan saameynayo sababtoo a si yaraha maaragtay guud ama isku duuban ayuu sharcigu u sheegayey laakiin sida lagu yaqaano xukuumaddu mar walba waxaa la weydiistaa inay kala cadayso oo maaragtay ay sii bayaamiso waxay uga gol leedahay erayada qaarkood ee maldahan xukuumaddu waxay soo saartay in aysan saameyneynin dhammaan dadka soo galootiga o dhan gaar ahaana inaysan saameyneynin dadka magangeliyada noocay doontaba ha ahaadee codsaday sida dadka asylumka la siiyey oo kale ama magangeliyada rasmiga la siiyey sida dadka qaxootiga lagu soo qaaday oo iyaga laftooda arrimo bini aadamnimo waddanka ku yimid inaysan saameyneynin dadka deganaanshaha rasmiga haysta ee hadda raba in ay noqdaan muwaadin maraykanku ay qaataan dhalashadii waddanka inaysan saameyneynin dadka maaragtay waddanka lagu keenay human trafficking ama maaragtay in lasoo ay ay dadka dadka dadka dhoofiyaayey ay xoog ku keeneen oo kale ama dadka waddankan maaragtay dhibaatada loogu geystay oo arrimaha qoyska dhibaatada loogu geystay dad badanoo noocaasa viisayaal noocaas oo dadka lagu siiyo deganaansho rasmi ah ayay ka saareen oo aanan ku jiri doonin dadka loo isticmaali doono sharcigan cusub waan gartay waxaad moodaa inaanay kala caddayn dabcan dadkii laba nooc bay isugu jiraan qaarna waa qaar deganaashiyo rasmiya hadda doonaya inay qaataan ama waxaan la yidhaha green cardka inay helaan qaarna waa qaar green cardkii haysta oo dabcan muddo kadib dalbanaya amaba raba inay codsadaan inay citizen noqdaan amaba ay muwaadin noqdaan marka ma citizen ku saameynaya inay noqdaan oo aanay muwaadiniin noqonin mise waxa weeyaan deganaashiyaha rasmiga ah ee green cardka loo yaqaano saameyn ku yeelanaya labadeeba labada kee weeyaan horta qof hadduu mar deganaansho rasmi haysto in uu qaato sharciga muwaadinimada saameyn kuma laha laakiin si dadban buu ugu leeyahay oo qaadashada deganaanshaha rasmigii waa waddadii loo marayay inuu qofku muwaadinimada qaato marka dad waxaa jira hadda kasoo qaad haddii aan qof aniga walaalkay ama hooyaday oo kale waddanka ay timaado soo booqato aniguna waddanka aan muwaadin ahay waxaa jirta inaan u dacwoon karo oe waddanka ila joogi karaysay taasoo kale haddii marka anigii ay dowladdu ii aragtay inaan ahay qof aan aan qaadi karin mas-uuliyadda qofkaas qoyskayga ah uma ogolaanayso dowladda maraykanka waxay leedahay waan kuu diidaynaa sababta waxaa muuqata qofkan inuu noqon doono culays dowladda soo kora taas ayaa marka sababaysa in si maaragta dadban uu u saameeyo dadkii muwaadinka noqon lahaa marka haddii dadkii deganaanshihii rasmiga qaarkood loo diido oo aan la siinin dee ma noqon karayaan muwaadin marka inta badan waxaan rabaa inaan aan sii qeexo labada qole ee uu sida tooska u saameynayo waa dadka dadkooda dibadda jooga u dacwoonaya ee viisaha caadiga u xaraynaya rabana inay keenaan ama ha noqdo qofkaasi qof hooyadii walaalkii aabihiis xaaskiisa ilmihiisa oo kale ama dadka intay waddanka soo galeen waddankan ama ku guursaday ama ugu yimid dad kale oo la dhashay kadibna iyagoo waddankan jooga go-aansaday in ay waddankan sharci ka raadsadaan labadaa gurub ayuu aada u saameynayaa oo la fiirinayaa in dadkan u dacwoonayay ay qaateen maaragtay caawinaada dowladda lix iyo soddonkii bilood ee u dambeysay ugu yaraan labiiyo toban ka mid ah
garyaqaan amiin haaruun oo khadka telefoonka ugu warramay wariyaha v o e da cabdixakiin maxamuud shirwac
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii ilayska v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska oo bishiiba laba goor maalinta isniinta aad ka dhegaysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga barnaamijka oo markii labaad toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayaan ku soo qaadanaynaa dadaallo ay wadaan qaar ka mid ah dadka soomaalida oo lagu doonayo in lagu ciribtiro ishaybsooca gaamuray ee ku xududaystay dhaqanka soomaalida dadka soomaalida oo lagu qiyaaso inta u dhaxaysa siddeed iyo labaatan ilaa iyo soddon milyan oo qof oo ku kala nool soomaaliya ethoobiya kenya jabuuti iyo dunida daafaheeda ayaa lagu tilmaamaa dad isku dhaqan isku diin iyo isku afa oo aanay jirin farqi lagu kala duwi karo laakiin waxaa jira taariikh ay si isku mida u leeyihiin oo ku salaysan ishaybsooc qaar ka mid ah dadka soomaalida ka saaray hanaanka dhaqanka iyo xigaalka ee soomaalidu leedahay oo marka soomaalida si guud looga hadlayana aanay cidina u daadegin waxaana kuwa faquuqa geystay ay ficiladooda ku saleeyeen khuraafaad farsamada gacanta ee dadkaasi ay leeyihiin ugaarsiga iyo waxyaabo kale oo aan mudnayn in qof bani aadama lagu faquuqo waxaa ishaybsooca soomaalidu uu gaaray in laba walaalo ah oo hooyo wada dhashay uu midakan kale ka faano oo uu u nasab sheegto hase yeeshee sannadihii u dambeeyey waxaa soo kordhayey dadaallo ku aadan sidii loola dagaalami lahaa faquuqa lagu hayo dadka lahaybsooco munaasabado ku aadan arrimahan ayaana lagu kala qabtay meelo ka mid ah soomaaliya ethoobiya yurub iyo waqooyiga ameerika gaar ahaan magaalada minneabolis oo shan iyo labaatankii bishiina dhaaftay ee janaayo lagu qabtay gogol lagu xaalmarinayey dad muddo dheer haybsooc lagu hayey ugaas ciidruus maxamed duux ayaa iiga warramay dareenkiisa iyo midhaha dadaalla ay soo wadeen in muddo ah dareenkayga lama soo koobi karo waxaan ka imid horta aan kuu sheega gobol la yidhahda arizona oo safar dheer baan u soo maray wakhti baan ku soo bixiyey aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay halkay wax marayaan arrimahanna waa arrimo soo bilaabmay sanadkii hore muddo dheerna dad walaalo oo kala maqnaa dadkii aanu godobta ka tirsanayne walaalahaye ee maaragtay na fogeeyey ayaa maanta gogol dhigay muqdisho bishii noofembar shan iyo tobankeedii bay shir ku qabteen magaalada muqdisho odayaasha dhaqanka kabacdi disembar shan iyo tobankeedii odayaasheedii ayaa iyaguna ku qabtay halkaas kabacdi swidhan baa mid kale ka dhacday oo lagu taageerayo burcana mid baa ka dhacday haddana tan aynuu jeegna farxadda iyo reynreyntaa ka soo dee waxa dhacdooyinku way tiro badan yihiin wax kow iyo laba iyo saddex la oran kara maaha waxa mucjiso ahayd ilaa maalintan dhashay waxaa laylahaa nin kaasaa tahay walaalkaana waa kuwa haddana walaalnimadii kamaan hayn iyaga laftoodiibaa maaragtay soomaalidii kale dhaqankoodii la mid ahaa taasu xanuun aan maaragtay laga sheekayn karin ayay ahayd waxaasoo dhan waxaan maaragtay maanta ku liqaynaa haddii ay maanta annagoo nool ilaahayna soo gaadhsiiyey ayagii leeyihiin maaragtay gogol baanu idin dhignay waa idin xaal marinaynaa waan soo dhoweynayaa laakiin waxa weeye xanuun badan wuu jiray aways maxamed faarax ayaa ka warramaya taariikhda faquuq uu sheegay in beeshiisa lagu hayey walaal taariikhdaas waa taariikh dheer raadkeeda ma hayno ilaayaa hadda laakiin taariikhdaas waxay la mid tahay insha allahu tacaalaa waa hinaaso waa xilligii wayna soo martay nebi yuusuf calayhi salaam waad xasuusataa labadii ilmihii la dhasha walaalaha ahaa intay ka hinaaseen bay ceel ku rideen oo ga dhaqaaqeen walaal arrintaas arrintaas waxay la mid tahay arrinta noocaasa waa arrin haddii ilaahay kuu roon yahay bannaysi ee la bannaystay ee duqaas aan ka soo jeedno oo in haddii ilaahay kuu roon yahay ay ciridkiisii iyo xoolihiisii iyo haddii ilaahay kuu roon yahay ay bannaysteen dulankaasna haddii ilaahay kuu roon yahay uu gaaray ilaa iyo muddo toddoba-iyo boqoloo sano ku dhow cabdi xaashi oo ka mid a odayaasha dhaqanka ee aweys beeshiisa gogosha xaalmarinta iyo iscafinta ah u dhigay ayaan isna weydiiyey taariikhda walaalaha isgooyey waa maxamed gorgaate iyo maxamuud gorgaate sida taariikhda eh, labada la yidhaahdo way is- way safreen isquuq ma ahayn way safreen safarkoodii muddo dheer ayay ahayd sida aan ku maqalnay warka in ay waayeen wax ay cunaan suurtagal waxaa u noqotay inay heleen neef dhintay wuxuu ahaa aanan ogeyn sax iyo qalad waxay tahay aanan ogeyn way cuneen diiniyana qofka waxaa loo ogol yahay haddii u yaabo inuu dhinto wixii aan markaa dilaynba inuu cuno diintu xataa way ogoshahay sidaa daraaddeed way cuneen maxamed waxaa war aan sax ahayn waxaa la yidhi qaar buu sii qaatay meesha midkii kale uusan waxba qaadan sidaa daraaddeedna markii la laabtay wuxuu yidhi waxbaan wada cunnay laakiin maxamed wuu iga badsado qaar buu qaatay oo kayd buu sii qaatay arrintaa aan bayska lahayn ayaa walaalihii kale ma ahayn eh, maxamuud oo keliya waa silcis iyo wadala'an isla qaateen inuu ahaa qof meel ka dhacay markuu ogaaday walaalihii inay u jirxiyoomeeyeenna wuxuu ka dalaabay meeshii ay degganaayeen sidaa daraaddeed ayay arrintan ku bilaabatay mana ayna jirin in walaalihii arrintaas sameeyey jirxumada ay walaalkood dib u raadshaan isaguna suurtagal umay noqon inuu dib u soo raadsho hibaaq cabdulaahi cali oo ka mid a gabdhaha u dagaalama xuquuqda dadka la haybsooco ayaa qabta in arrintan lala soo daaqay arrintan ah een, faquuqa iyo midabta koorka iyo kala sooca waa arrin jaahiliyad ah oo ummadda soomaaliyeed ay ahayd inay mar hore ka gilgishaan waxaa ilaahay mahaddi ah in maantay qarniga koob iyo labaatanaad annagoo weliba waddan shisheeye joogno oo ameerika ku nool haddana ay ummaddii soomaaliyeed qaar ka mid ay aaminsan yihiin fikradihii qaldanaa ee laga soo tegay ee soomaali halaagay waxaan aad iyo aad u aaminsanahay in ummaddaa soomaaliyeed ee geeska afrika ku dhaqan ee isku dirka ah ee isku diinta ah ee xitaa kuwa nala dariska ah ee itoobiya markay arkaan qofka soomaaliga ah ay garanayaan inuu ku dhiig yahay inay haddana ay intay iskala fuquuqaan magacyo fara badan intay isu kala bixiyaan ee iyagii ay madaxa isaga istaagaan oo ay isgumaystaan waxaan een, for example sensaska haddaa fiirisid last year waxaa la yidhi soomaaliya waa shan iyo toban milyan dadka ku nool shan iyo tobankaas milyan saddex ama afar milyan oo ka mid ah waxaan u naqaanaa inay minority minority tahay iyagoon minority ahayn waan faquuqni hostage baan u haysannaa adduunku hadda wuu isku soo noqonayaa wax la- geopolitics la dhahaa yimid economic dynamics europe waa isku eh, biirtay en, european unionka waa adiga arkay annagana dadkeenni waxaa moodaa maalinba maalinta ka dambaysa inay gobol gobol tuulo tuulo degmo degmo ay usoo kala baxayaan taasna waa ciqaab ka dhalatay markay ku bilaabeen walaalahoodii soomaaliyeed oo la diirka ahaa oo la diinta ahaa marar badan baad waxaad arkaysaa xafladaha la qabanayaa een, waxaa la odhanayaa dadka la hayb sooco waxaan haloo samay may micnuhu saas maaha qofka bini aadamka ah waa inaad aaminsan tahay inuu kula mid yahay ilaahay baa abuuray een, fadilay qofka keliya oo soomaaliga aan aaminsanahay inuu iga fiican yahay waa qofka ilaahay igaga dhow ama qofka iga cilmi badan oo wax ku tuhmayo ama qofka ilaahay igaga dhow iga taqwada badan marka walaalayaal faquuqa aan joojinno aan isjeclaanno waddankeennii wuu burburay burburkan iyo halaagganna wallaahi uma wallaahi inaan laga baxayn intaad qof walaalkaa ah riixaysid oo hoos ood hoos u fiirinaysid isbahaan cali cumar iyana waxay ka mid tahay gabdhaha soomaaliyeed ee ku koray qurbaha waxaana ay u ololaysaa la dagaalanka haybsooca waxay iga warantay aragtideeda ku aadan dhaqankan waa wax aada u xun yacni waa waa dhulgariir maaf soomaaliya la dhahaa waa wax sadma waaye waa sadma nafsiya iyo caqliyan iyo maskaxiyan oo qofka iskugu darsantay qof la dhaho gabar anoo kale ah oo ama iga qurux badan ama iga cilmi badan ama iga caqli ama laga yaabo reer iga fiican iyo family fiican hooyo iyo aaba fiican si fiican usoo tarbiyeeyeen tarbiya anigu aan haysan inay haysato ama cilmi aan haysan ama nolol aan haysan in la yidhaah adaa ka fiican waa wax aad loo aad aad u xun waxaana kuu sheegaysaa dadka soomaalida ah markay meelaha yimaadeen bannaanka waxay dhahan waa nala cunsureeyayaa haddii lagu dhaho ma garantiyaa tahay ama madowbaad aad ay u caroodaan cuqdada shaqada xitaa ka tagaan imaajinkii la dhasho wadanka lalahaa walaalkiisa qofku dhahayo oo aqasaa tahay qof xun baa tahay wasaq baa tahay intaa lahay inta soo xamilayay horta dadkan walaalaheena waa dad dulqaad badan anigu yacni qof kale dadka kale maskaxli maskixiina loo dilay laakiin way dhimo waayeen caqliyana loo dilay weli way dhimo waayeen cilmiyana loo dilay weli way dhimo waayeen hadda same time bay tahay musaamaxaaday qaateen Hor- Alla- ilaahay baa wax musaamaxa waa musaamax kabiir waa kariim laakiin at the same time ayadoo waxaas xumaana lagu sameeyey haddana way qaateen saamaxaadii waxay ku tirinsanaysaa inay dad soomaaliya asala yihiin oo aad u fiican aniga ma aqan inaan waqti badan haysto aan hadli karo carabtan ku soo koray ilaahay mataqaanaa dadka wuxuu tusiiyaa ilahay wuxuu dhaha wana daawalooda dadka ayaamahan ku daawilnaa oo u babedelnaa inay dad gabdhahooda intay guursadaan niman caraba ay kafiil ka noqon jireen oo soomaalida kale loo kala dhuuma jiray inaan neyshikan ka soo shaqeeyey waxaan ogahay haddana waxaan ka shaqeeyaa public aan ka shaqeeyaa public serviceska human resourceska human serviceska magacyadooda waddankan lagu joogaa inaan neyshikan markaan ka shaqeynayna magacyadooda lagu soo dhoofi jiray shafti adduunyadee dawaada daawo iyadoo aqri la gena adduunka lagu baryay gabdhahooda waa gabdho maasha allah oo dad soomaalida kale xitaa ka quruxsan gabdhahooda markay guursadaan dadka ajaanibta ah waa loo kala dhuma jira soomaaliya ahay kafiiliga noqo gabadhaanaan qaraabanahay waxaa laga gabadh soomaaliya nin ajaaniba qabo inuu toban nin oo boqol nin oo soomaaliya kafiil ka noqdo nafsiyaday ka mid tahay ka garaabidda dhaqankan ishaybsooca waa wax ay marar badan ku celceliyaan odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta laakiin waxaan jirin ficillo la jaan qaadi kara hadalladooda cabdi xaashi ayaan weydiiyey damaanad qaadka ay u hayaan walaalahooda ay muddada dheer haybsoocayeen anigu waxaan ka mid ahay qolada gogasha dhigtay qoladii dembiga gashay baan ka mid ahay waxaan ugu baaqahayaa dembigii aan ka galno walaalaheen inay nacafiyaan way nacafiyeen annaguna cafi- cafis baan weydiisanay waa mid weeye inaan u walaalowno oo dib u walaalownona waa ku faraxsannahay waxaan rabaa marka oo arrintaa iga muhiimsan dhaawac annagaa geysanay annagaa dadka u nuglaynay waxaan rabnaa inaan u sheegno dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan dhibkii aan shala geysanay baan maanta daaweynaynaa waan daaweynay waxaan rabnaa inay nala qaataan waxaan u baaqaynaa cidda annaga wax noo haysa risbati noo haysa danaynaysa xiriirna la leh inay maxamed soo dhowayso haddaad maxamed maxamed soo dhoweyn weydana anigu ma laga yaabo inay dib u dhacdo walaalka inta xumaysa inaan saaxiibka hala noqdo raalli kaaga haddaan shala raalli ka ahaaday inaan maanta raalli ka noqdo ma dhacayso su-aal la mid ah midda aan weydiiyey cabdi xaashi ayaan iyana hordhigay ugaas ismaaciil shuuke oo ka mid ah hoggaanka dhaqanka ee arrintan u istaagay bismillaah alxamdulilaah horta faquuqu waxaa waaye wax jiri jira waa sax waaye waayo badanoo qaatay Een, muxuu ahaye wax walbana ilaahay ayaa ahay siiya laakiin shayddaan ayaa mataqaanaa ayay ka dha- ka dhalataa Facal- ficlo shayddaan waaye Een, haabiil iyo qaabiila isdiloo walaala ahaay marka muxuu ahaye waxaas waa camal shayddaan waaye camal shayddaan oo soo jiraynahayo ahaay dadkii diintii ay- ay barteen waxay barteen maxaa- xaqiiqdii ay ogaadeen waa laba nimo isla dhalatay oo isku aabba iyo isku hooye weliba isku bah ah sida la- sida taariikhdu ay sheegto inay yidhaahdo waad iga hoosaydaa oo anaa kaa sarreeya waa jaahilnimo weyn E, marka hadda waxaa hortaagnaa dhaqankii dhaqankii anigu aan ka mid ahay oo awowayaashii awowayaashii awowayaashii awowayaa soo jiri jiray ayaa arrintaas mataqaanaa dhaqankaas ayuu ahaa laakiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu maanta keenay in boqorradii iyo isimadii iyo suldaamadii iyo garaadyadii iyo imaamyadii dhammaantood ay wada saxiixeen gabadhayda ninkii allaala ninka iga soo doonto ayagaa waan siinaa haddaan gabadhooda helana waa u guurinaa wiilashayda wax allaala wixii ay walaalahay ay ahaayeen ayayna yihiin waana iscafinay waana israalligaraynay wabilaahi towfiiq ugu dambayntiina martida barnaamijka igala qayb gashay ayaa baaqan u jeediyey soomaalida waxaa ku horeynaya ugaas ismaaciil shuuke allah subxaana wa tacaala hay ka baqa dad walaalaha ayaad wada tihiin waa dad walaalaha tihiin isguursada isbooqda isjeclaada wax wada wadaaga allah subxaana wa tacaala xaggiisaan raxmada inkaga imaanaysa ayagana waan inkirnay kuwanagii waaweynayna waas inkirnay wax maanta nagu dha- uqubad yaa nagu wada dhacday annaga dhammaa is inkirsan waad aragtaan marka waxaan ugu baaqayaa inay islees ogolaado lees wada qaataan ugu baaqaya soomaalida kale oo la fuuquuqo insha allahu tacaala iyagana waxaan ugu baaqayaa ee, arrimaha noocaasa ee, waxba kama jiraan ee, waxaa loo baahan yahay reer walba reerkuu ka yimid oo uu ka soo jeedo insha allahu tacaala in uu si toosa ugu bandhigo oo gogol haddii ilaahay kugu roon yahay ay wada fadhiistaan oo ay challenge gareeyaan insha allahu tacaala in ayna xaq ahayn intaas oo sano inuu reerka uu ka dhasho uu ka maqnaado
waxaa horta soomaalidu tirahdaa karis xun iyadu- iyaduna ku waxla Ee, maanta haddii ay ee, farsamada ay lahayna bare iyo tiknolojiyada aanu ku soo ababinnay inkastoo maanta naga meermeenoo jahine iyo turkiga ay wax ka keensadaan Ee, maanta haddii ay siday tahay iyo karaamadayadiiyo ay keep going sii oran lahaayeenoo horeu sii wada oran lahaayeen maanta iyaguna diyaaradaanu u samayn lahayn tareennaanu u samayn lahayn doqonnimun bay u tahay haddana aad waxaan ugu faraxsanahay inay arrintaas iyagii maanta meel walbaba maaragtay ay geleen wixiina ay maaragtay iska baaba'ayaanay inay jaahiliye ahayd ay isdareemayaan marka waxa weeye waa dhibaato keliga iyaga culayskaana soo gaadhay iyagana waxa weeye waxaa weeye wuxuu u geystay dhib culus oo wax badan oo ku tanaadaan oo ilmahooda iyo naftooda iyo maalka iyo waddankaba ku hagaagi lahaa oonu soo saari lahayn ayay maaragtay ku waayeen
dadka culimmada ah soomaalida aad bay u dhegaystaan culimmada iyo brofesoriinta iyo dadka jaamadaha ka dhigayo iskuullada iyo in social mediaha iyo in siiba dadka culimmada oo diinka bartay oo yaqaana bashar inuu bashar yahay oo nin iyo naag isla seexday xab laga abuura basharna in laga sameeyey asalkiisana ciid laga sameeyey bacda bogra markuu dhintana ciidda la gelinayo oo bashar waaxid yahay qof qofka far ma jiro in loo sheego lagu dhiirageliyo weliba lagu barashargareeyo weliba mas-uuliyad qaasa looga dhigo oo la dhaho waa mas-uuliyaddiinna qaaska ah inaad samaysaan saas marka waxaan u sheegaynaa beelaha kale ee soomaaliyeed inay b- sida tan caawa beeshan ay u qirteen inay dembiga galeen inay iyaguna ka noqdaan inay gabdhaha soomaaliyeed iyo wiilashaa soomaaliyeed ee goonida ay ka dhigeen oo ay hostejka ka dhigeen inay u arkaan inay yihiin kuwa iyaga la mid ah ya nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhanayaa xadiis dhahaya laa yu'minu axadukum xataa yuxibu liakhiihi maa yuxibu linafsihi marka waad wada garanaysaan soomaaliya diinta waad naga badisaan laakiin diintii waa practical maaha wax layska sheegto ya xadiiskaas wuxuu odhanayaa qofna ma aaminsana waxba ma aaminin ma aaminin micnaheed waxa weyan islaamku dibadda ka joogaa haddii uunan la jeclaan walaalkii xadiisku ma dhahayo laa yu'minu axadukum xataa yuxibu linafsihi xadiisku ma dhahayo wuxuu dhahayaa xataa yuxibu liakhiihi walaalkii baa la hormariyey soomaaliya walaalkeen maan jecelnahay maan hormarinaa may waan dulumnaa waan dhibnaa aan dhibka ka dayna aan ilaahay u soo noqonno waxaanan aaminsanahay midnimo soomaaliyeed inay ka bilaabanayso tan caawa halkan aan ku hayno minneabolis ayna arrintaas ay noqon doonto arrin lagu daydo oo suluxa oo khayr ah
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii elayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadannay dadaalla ay wadaan qaar ka mida soomaalida oo lagula dagaalamayo haybsooca intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colaal xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
halka dhegeystayaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxaa inala socodsiinaya xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegaystayaal mar kale kusoo dhowaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno caqabadaha ay la kulmaan dhallinyarada soomaalida ah ee ku cusub dalkan dhowrkii sano ee lasoo dhaafay waxaa dalkan kanada soo gaaray dhallinyaro soomaali ah kuwaasoo siyaabo kala duwan ku yimid halkan oo qaarkood safarkoodu uu kusoo baxay lacago fara badan islamarkaana usoo maray dalal kala duwan iyagoo ku haminayay in marka ay soo gaaraan dalkan wax walba ay heli doonaan balse taa beddelkeed ay la kulmeen waxyaabo ka duwan wixii ay filanayeen axmed cali jamaame wuxuu ka mid yahay dhallinyarada ku cusub dalkan wuxuu barnaamijka qurbe ugu waramayaa caqabadaha dhallinyarada cusub ku haysta dalkan maadaama n qofka hadduu marka uu imaado waddan kale n for example soomaaliyan ka imaanay waxaan imaanay canada canada waxay rabtaa qofka wuxuu rabaa inuu la- la qabsado ji- wuxuu la qabsanayaa hawadii wuxuu la qabsanaya dhaqankii meesha yaalay wuxuu la qabsanaya wax walbo way ku adkaanaysaa waxaa kale yaalo oo ga- waddankan wa- fursado badan iyo jaanisyo badanna waa yaalaa ninkii maanta u leexday inuu waxbarasho keliya barto waxaa waye waddanka keliya wax walba uu firii yahay inuu wax barto inuu wax walba samaysto horumar samayn karaa midda kale annaga dhibka na haysta waxay tahay soomaaliya waa dad iska burbursanoo masaakiina iska nahay waxaa nalaga haystaa afrika dadka u- hadda waxaa imaada dhalinyaro badan annaga oo kale oo refugee ah aa imaada hindiya wadamo badan ay ka imaadaan ilaa nin walba waxaa faraha loogu qaaday inuu noloshiisa maareeyo wax barto wax u qabsado ilaa annaga taas ma haysano waxaan taas ku haysanin waxaan ka soo tagnay dad sabool ah dad masaakiina maalin walbo waxa ay rabaan ciddii inaan lacag ama wax u dirno okay haddii lacag dirid iyo wax lagaa rabo waxaa ku qasban tahay inaad shaqo samaysid midda kale shaq- meeshaa markaad wax baranin shaqo yaryar baad helaysaa shaqada yaryarna ma ma soconaysa inaad waxbarashadii iyo shaqadii aad isku wadid waayo maadaama ay shaqadii adag tahay midda kale s- wadanka markaad imaadid waxaa u yaalo system ama nidaamka u yaalo wadanka wuxuu yahay waa nidaam annaga adag oo aan kii aan afrika ku haysan aysan ahayn qofka hadduusan wax baranin inuusan shaqo fiican helin dhanka kirada guryaha oo qaali ah ayaa noqota culays kale oo ku habsata dhallinyarada ku cusub dalkan oo rajaynayay inay sameeyaan dhaqaalo degdega waa kan mar kale axmed jamaame midda kale waxaa kale jirto oo hadda toronto oon joogno oo kale waxaa barbilaamka noogu badan ay tahay waxay tahay qofkii mishaarkii uu qaadanaya iyo gurigii kiridan aan iskeenaynin waayo gurigii maanta haddii aad lacagta qaadanaysid iyo kiradii haddii laisku fiiriyo waa difference waa nolosha aad bay u adag tahay midda kale waxaa jirto wax oo sicir barar ama noloshiiyo iska adag cuntadii oo qaali ah midda kale haddii hadda aan aad diraysa maanta boqol dollar oo kale aad diraysid een, wadankan soomaaliya u diraysid boqolkiiba adoo laba jibaar lacag kanadiyaan dhiibe tan ugu adag waxay tahay maciishada wadankii adag iyo annagii haddaa wadankii aan wax kusoo baranin meeshaana aan jaanis fiican ku helin walow dhallinyarada timid dalkan qaarkood ay horey wax u soo barteen sida inay ka soo baxeen jaamacado haddana bilowga nolosha halkan ayaa ah mid isku mid ka dhigta qofka wax soo bartay iyo kan kale sida barnaamijka qurbe uu u sheegay anas cabdisalaam shido oo ka mid a dhallinyarada Een, runtii haddaad wax soo baratay iyo haddaad wax soo baraninba een, isku meel ayay nolosha ka bilaabanaysaa markaad wadankan aad timaadid qofka wax soo bartay soomaaliya ka yimid ama east africa ka ama meel kasta ha noqoto oo afrika ahi oo soomaaliya ee wadankan yimid iyo qofkaan wax soo barin waa laba qof oo isku mid ah qof walba wuxuu raadinayaa nolol maalmeedkiisa iyo wuxuu noloshiisa asaaskeeda ay tahay waa shaqo oon xamaali ah oo runtii qof waliba qof kii wax soo bartay iyo kii aan wax soo baraninba ay ka wada shaqaynayaan oo wada xamaali eh, meel kasta noloshu marka aad ayay u adag tahay sidaad ku maarayn lahayd ayaad dagaalkeeda iyo maxaa la dhahayay sidii aad meel iskaga soo saari lahayd caqabadaha kale ee dhallinyarada ku cusub dalkan qaarkood haysata waxaa ka mid ah helista sharciyada oo ku qaadata sannado badan sida uu mar kale axmed cali jamaame u sheegay barnaamijka qurbe caqabada ugu weyn oo kale oo dhallinyarada haysato waxay yihiin qofka maadaama uu meesha lacag badan kusoo bixiyey intii dhaqaale iyo aan la gaarin waxa arrinta uga adag ay tahay xagga sharciga wadankan waxaa laga hadda dhallinyaro qaar ay imaadeen ilaa dadaa waxay joogaan sigistiinkii ilaa na haddii joogo ilaa hadda laba- lix iyo tobankii ilaa haddii joogo aan sharcigana helin maalin walbo waxaa waaye ma- waraaqa lagu soo diraa waxaa lagu soo diray wixii broseskii sharcigii aa sugaysaa waxaa niyadjabka ugu weyn ay tahay sharci la-aantii qofka hadduusan sharci haysan moral niyadda ma hayo uu ama ku shaqaysta ama wax u ka bartay ninka wuxuu ku leeyahay anoona wax sharci helin waxbarashi iyo wadan joogidii wax makala waana run qofka hadduusan sharci haysanin wadanka beriyaa lagu celin karaa saadan baa lagu celin karaa wixii ay ku qabsan doona ma ogid anas cabdisalaam shido wuxuu qabaa in dhallinyarada soomaalida beddelkii ay qarash ku soo bixin lahaayeen halkan ay maalgashtaan dalka taasoo fursad ahaan iyo dhaqaale ahaanba u wanaagsan sida uu qabo Een, dhalinyaro badan ayaa kusoo bixiya lacag aada u tiro badan sida ayagoo ku haminaya lacagtaas lacag ka badan ayaad s- ayaad soo gelin aad helaysaan oo noloshiina aad ku kabaysaan Een, runtiina noqon weysay mid runa oo taasna ay tahay wax niyad jab ah oo ayagiina een, noloshoodii say ka filanayeen aysan noqonin markii ay wadankan ay yimaadeen kii maanta ku haminayana inuu yimaado waxaan dhihi lahaa run ahaantii ama lacag inuu ku bixiya uu rabo qof dhallinyara ah inuu arrintaas ayada ka tanaasulo haddii uu haysto wax uu maanta wax uu ku qabsado ama wax uu- uu lacag uu haysto uu hanti haysto asaga inuu wadankiisa ama meeshu isaga uu joogo uu lacagtaas uu geliyo ama dhaqaalahaas S- soomaaliya sida ama Af- africa oo kaleeto ay tahay meelaha ugu fiican oo ganacsiga ama se runtii een, laga sameyn karo opportunity ugu wanaagsan axmed cali jamaame ayaa talo usoo jeedinaya dhallinyarada ku cusub dalkan waxa la gudboon iyo kuwa ku soo haminaya inay lacag badan ku soo bixiyaan si ay halkan usoo gaaraan aniga waxaan kula talin lahaa dhallinyarada een, cusub oo wadanka imaaday inay horta ay noqdaan dad marka ugu horey nafsadeeda horumariyo intaan waalid iyo cid la gaarin qofku asaga markuu isku filnaado wax cid kale ama wax aamin kara haddii adiga aad jidka taagan tahay oo oo maanta shaaha liishu ama meelaha oo fadhi kudirad aad fadhidid oo adi aad shaqo rabin waxbarasho aad rabin maxaa caawinaysa adaaba noloshaada u baahan aniga waxaan dhallinyarada kula talin lahaa inay wax bartaan oo shaqana raadsadaan midda kale waxaan garanayaa dhalinyaro badan oo hadda aan saaxiib ahayn oo ama soomaaliya magaalo fiican ka haystay ama kenya shaqo fiican ka haystay oo ninka saddex kun ilaa afar kun oo doolar waddankiisa ku qaadanaya aan waxba ka maqaneen oo iska raaxaysanaya markay meeshaa imaadeen oo lacagtii lacag ka yar ay arkeen niyo jab qaar aan garanaya had gur stress ku dhacayo iska xanuunsado oo maskax ahaan iyo nadaam ahaan loo gale waayo waxay ku fikirayaan markii qofka nolol uu hooso haystay soomaaliya uu joogay markuu meesha imaad labadan boqol ama saddexdan boqol ama intaan yar la qaadanaya ninka wuu noqonaya ilaa ninkii shalay xafiisu fadhiisanaya lacag intaas kun oo dollar qaadanaya markii la dhaho ama ajensi yar u diro u dhaho shaqadaas xamaaliga qaad takadii soomaaliya oo kale hadda haddii lagu diro ka shaqey lagu dhaho adoo shalay ahaa ninkii garwaatiga wato kibirka badnaa markaa meesha imaada niija badana kugu dhacay aniga waxaan walaalaha kala talin lahay kolma ma aaminayaan waxay leeyihin nimankaa nimacay ku jira war nimacaa idinkaa ku jiro oo maanta sala- shantiina salaad masaajid ku tukanaya gabdhihiina la jooga rag eh ma fahanti meesha waa xurnimadii meeshii gabadhii soomaaliya aad u shuwaaysan jirta maanta raggii meesha usha loo haysta waxaan dhihi lahaa nin walba meeshuu sharaf ku leeyahay meeshiisa joogo dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee toddobaadkan oo aan kusoo qaatay caqabadaha ay la kulmaan dhallinyarada soomaalida ah ee ku cusub dalkan intaan mar kale kulmi doonno oo anigoo xuseen nuur xaajiya oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a maalintii khamiistii magaalada muqdisho waxaa lagu qabtay ciyaar ka mid ahayd ciyaaraha horyaalka kubadda koleyga oo si gaara loogu maamusay ciyaaryahankii mareykankii coby bryant oo lix iyo labaatankii bishii hore ka mid ahaa sagaal qof oo ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay gobolka california ee dalkan mareykanka haddaba nuur bukhaari ayaa arrintan waxa uu ka waraystay macalin daa'uud axmed maxamed oo ah tababaraha kooxda kubadda koleyga ee muqdisho ugu horeyna waxa uu ka hadlayaa tartanka kubadda koleyga ee hadda ka socda magaalada muqdisho tartanka hadda socda waa horyaalka wadanka oo oo ah horyaal joogtaa mar walba la qabto aanan daahin waana ilaa iyo todobaatanayadii ilaa iyo sideetanayadii ee wax joogta ahaay ayaa hadda wadanka ka socda oo wareegiisa koowaad uu dhammaad ku dhow yahay Eh, waxaan maqalnay in khamiistii aad xusteen eh, laacibkii kubadda koleyga dalkan mareykanka coby bryan marka bal noo faahfaahi sheekadaas n waa runta n eh, taasi waxay ku timid n waxa anaga cayaareyna horta waa basketball waaye basketball ayaan anagana waxaan ka nahay ehel ka nahay marka sidaas daraaddeed eh, markii aan maqalnay in halyeyga eh, magaca weyn ku leh eh, eh, basketball oo geeradiisii eh, eh, lamasilaanta aheyd ee dhacday in eh, adduunka meel walba dadka ay ka joogaan ay ay ku noqotay wax oo sarbrise ay ka timinaynin marka sidaa daraaddeed ayaa waxaan ka naadi ahaan naadihi dowladda hoose iyo xiriirka kubadda kolayada anagoo oo oo umbihaaf matalayna ayaa waxaan maaragtay garanay inaan halyeyga kubadda kolayga inaan meeshaa ku- oo maaragtay ila waa nin eh, runtii marka kuwa brian laga hadlayo waa waxa waaye waa een, waa nin oo markii laga tago michael jordan waa ninka labaad ee basketball magaca weyn ku leh meel walban runtii eh, ilaa iyo china iyo ilaa iyo yurub iyo iyo iyo africa iyo eh, jecel inuu basketka uuna tegayba dowlado badan uu soo booqdo u gaarsiiyey basketball marka waa saas daraadeed ayaa anaga u gaarnay inaan kusoo waayaha marka ma ciyaaraa dhacday khamiistii ko- oo kooxdaadana ay qeyb ka ahayd ha waa runtaa cayaartaas waxay ahayd cayaar kamid a cayaarihii horyaalka loogu talagalay waxaana wada cayaaray naadiga dowlad dowladda hoose oo shan kulan soo bediyey iyo naadiga dekeda oo ayagana shan kulan soo bediyey ayay cayaar wada cayaareen maalintaas guushina waxay raacdeen naadiga dowladda hoose naadiga dowladda hoose ayaana saa hogaanka ugu qaaday maadaama dekeda hal beer dare ay kaas ku yeelatay hogaanka hadda waxa ahaayo xiriirka horyaalka socdo naadiga dowladda hoose En, marka coby bryan muxuu uga dhignaa kubadda koleyga soomaaliya wax badan ile waa ninaan nimaan ognahay oo maaragtay aan aan taariikhdiisii aan aad iyo aad ula soconay ilmaha yararkaa ee basketka ee soo baxaayana ay hiigsanayaan een, runtii inay coby bryan camal ay noqdaan een, amba ha joogaano ee, soomaaliya ha joogaano amba africa meel kale ha ka joogaanba cunug walba ee da-yar ee, ninka uu hiigsado uu rabo inuu noqdo camal waa waa coby bryan waa marka saa daraadeed ayaa maaragtay qofaan naqaanay oo baxay waa marka saas ayaa Waa gart- keentay in wax xuso waa gartay marka hadda en, horyaalka kubadda koleyga ee soomaaliya ee xamar ka socda en, wareegiisa koowaadna gebagabada ah bal noo faahfaahi sida loo kala horeeyo iyo gabagabadiisa xilliga lasoo gabagabeyn doono n hogaan hogaanka hadda saan kuu sheegay kooxda naadiga dowladda hoose ayaa haysata oo oo lix cayaar ay cayaareen ay guuleysteen dowlada hal cayaar u dhiman tahay ay berita cayaari doonaan naadigi horseed kooxda kusoo xigtaana waa kooxda dekeda oo hal guul daro haysata ayaa iyadana labaad gelaysa laakiin eh, fare kama qodno tartanka hadda wareeg koowaada dhamaaday eh, waxaa haray wareegi labaad oo asigana markii cayaarahan halka halka cayaar noo arta kadib markaan dheyno aan dib ugu laaban doono eh, eh, eh, lugta labaad ama gelinka labaad marka insha allah en, ah, saas ayuu hadda noogu socdaa waa weligiisba si waa jiri waaya waryaal markii la dhaho waa wareeg koowaad iyo wareeg labaada la cayaaraa insha allah naadiga dowladda hoosena wuxuu rajeynaya guulaha uu keenay wareeg koowaad inuu waktiga wareega labaad markii la gaarna inuu ayagana eh, ku celin doono si anagana waxaan higsanayna waa koobka koobka in la qaado insha allah waa dadaalaynaa ka naadi ahaan
kaasi waxa uu ahaa macalin daa'uud axmed maxamed oo ah tababaraha kooxda kubadda koleyga muqdisho waxa uu rameeyey wariyaha v o e da nuur bukhaari haatanna wararkii ugu waaweynaa ee caalamka iyo weli- weliba gudaha waxaa inoo haya xuseen barre aadan mahadsanid nuur wararka ka imanaya magaalada hargeysa ayaa sheegaya inuu iscasilay wakiilkii xisbiga ucid ee mucaaradka ah u qaabilsanaa guddiga doorashooyinka ee somalilan xasan yuusuf ducaali iscasilaada xubintan ayaa waxaa v o e da u xaqiijiyey gudoomiyaha xisbiga ucid faysal cali waraabe arrintan ayaa imanaysa iyadoo oo uu soo jiitamayay muranka ku aadan dhismaha guddiga doorashooyinka kaas oo ay hore u qaadaceen xisbiga mucaaradka ah ee wadani iscasilaada xubinta ucid kadib waxaa guddiga doorashooyinka isugu soo hadhaya xubnaha ay soo kala magacaabeen madaxweynaha iyo weliba golaha guurtida iyo xisbiga talada haya ee kulmiye dhammaystirka dhismaha guddiga doorashooyinka cusub ayaa ahayd caqabada ugu weyn ee hortaagan qabashada doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka waxaana hore ugu taliyey in la kala diro ergada dhexdhexaadinta oo ku talisay in la soo celiyo guddidii hore beesha caalamka ayaa iyaguna dalbanayay in la fuliyo talada ay soo jeediyeen ergada dhexdhexaadinta cod la soo duubay oo la rumaysan yahay in uu ka mid yahay amaba ka yimid kooxda qaacida ee jasiiradda carabeed ayaa axaddii lagu sheegay mas-uuliyadda toogashada bishii disembar ka dhacday saldhigga ciidamada badda oo ku yaala magaalada bensacola ee gobolka florida ee dalka maraykanka arrintaasoo ay sheegtay kooxda daacish ama aan idhahday alqaacida hase yeeshee sheegashada ayaan lagu soo darin wax caddaymo ah oo taageeraya weerarkaasi ayaa waxaa lagu dilay saddex qof oo maraykan ah ka hor intii aan lasoo to- la toogan qofkii fuliyey oo ahaa askari u dhashay dalka sacuudiga oo tobabar u jeegay saldhigga ila wareed ka tirsan dowladda maraykanka ayaa wakaaladda wararka ee reuters u sheegay in maraykanka aanu rumaysnayn sheegashada kooxda alqaacida ee jasiiradda carbeed ee ah in ninka weerarka fuliyey uu iyaga matalayay hay-adda xuquuqda aadamaha ee amnesty international ayaa ugu baaqday dowladda kenya inay qabato wasiirka amniga ee jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur islamarkaana ay u gudbiso dowladda soomaaliya si maxkamad loo saaro war-saxaafadeed ay soo saartay ayaa hay-adda amnesty international waxay ku sheegtay in cabdirashiid janal loo qabtay dembiyo culus koob iyo soddonkii agost ee sanadkii hore loona baahan yahay in cadaaladda la marsiiyo waxa ay sheegtay amnesty international in ay tahay arrin aan caqligal ahayn in cabdirashiid janan oo lagu tuhunsan yahay mas-uuliyadda dembiyo kullidi ah sharciyada caalamiga ah iyo kuwa xuquuqda aadamaha in uu ka baxsado cadaaladda waxay ugu baaqday hay-addaasi dowladda kenya inay qabato si deg deg ahna ugu gacan geliso dowladda soomaaliya waxayna ugu baaqday dowladda soomaaliya inay maxkamadeyntiisa ka dhigto mid waafaqsan sharciyada caalamiga ah iyadoo oo aan dib loo ridin dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in cabdirashiid janan uu ka baxsaday goob lagu hayay sideed iyo labaatankii bishii janwari islamarkaana uu koob iyo soddonkii janwari ka degay magaalada kismaayo isagoo isla maalintaas diyaarad ku tegay dalka kenya mahadsaned xuseen barre oo inala soo codsiinayay qodobadii wararka caalamka halka aad dhegeystayaal nagala socotaanna waa v o a washington gabagabadii idaacadda ayaan maraynaa haatanna aan ku nasanno kaalimihii heesaha iyo codka fanaanka nicmaan hila
aniga rurtayo haddii adi raacsaba rajuun baan ka qabaa Daniga rurtayo haddii adi raacsaba rajo rajuun waan ka qabaa heeskaasi nugu luqaynay fanaanka nimcan hilaac ayaan kusoo gabgabayna baahinteena iyo idaacadeedu idinka imanaysa laanta af soomaaliga e v o tan iyo kulanti dambe waxaanu leenahay sidaas iyo nabadgelyo
rajo rajo waan kaa qabaa